galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinkaga imaanaysa washington waa galab talaado ah oo bisha julaaya ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka ay tahay saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaana idaacadda wararkii galabta v o a da idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mida warbixin ku saabsan sida ay u socoto doorashada saddexda degmo ee puntland
lixdii subaxnimo waxaan kan kaga dhawaaqnay in saddexda degmo ay u dhaqaaqeen doorasho goobaha codbixintuna ay furan yihiin isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnaybaa waxaa si rasmiya u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan musharaxnimada kamaala harris doorashada dalkan maraykanka kamaala harris waxaa indhoorsi gareeyey afartan iyo kow qof oo senatara ah oo xisbiga dimuqraadiga ka socdo boqol siddeetan iyo lix oo ayagana aqalka hoose ka socda oo xisbiga dimuqraadiga ah iyo labaatan iyo saddex guddoomiye gobol oo dalka ku jira xisbiga dimuqraadiga ah magacyada u waaweyn clinton iyo hillary clinton nancy closy sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kaleeto oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka ugu yaraan boqol konton iyo toddoba qof ayaa ku dhintay dhulgo weyn oo ka dhacay koonfurta dalka ethoobiya waxaana sii kordhaysa marba marka ka dambeysa dadka ku waxyeeloobaya dhulgo'aasi ee ayagu lasoo saaraya meydkooda dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo ciidamada booliiska sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda waxaa dhulgo'aasi dadkii ugu horreeyey ee ku waxyeeloobay ayada oo loo gargaaraya uu mar kale dhoobada ay ku soo duuntay dad kaleeto oo gurmad ahaa taasi oo ka dhigtay in tarada khasaaraha ay aad u korarto baadigoobku weli waa uu socdaa waxaana jiro meydad aanan weli la soo saarin goobtu waa mid aad u dhib badan sidaas waxaa yidhi marcos malese oo ah madaxa hay-adda ka hortagta masiibooyinka qaran ee aga gova ee koonfurta dalkaasi ethoobiya kaasi oo khadka telefoonka kula hadlay wakaaladda wararka ee reuters saraakiisha caafimaadka ee gaza ayaa sheegay in ugu yaraan toddobaatan qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo iyo madaafiic taangiyada ciidamada israa'iil ay ku garaaceen qaybo ka mid ah marinka gaza tani waxa ay ka dambeysay kadib markii taangiyada israa'iil ay dib ugu soo laabteen magaalada la yidhaahdo khan yonis iyo hareeraheeda iyadoo sidoo kaleetana ciidamada israa'iil ay mar kaleeto mareen dadka deegaankaasi dhulkii ay joogeen oo ay gaarsiiyeen waxyeelo meelaha ugu badan ee dadku ay ku dhinteen ayaa waxaa ka mida degmada bani suwala iyo sidoo kaleeto deegaanka bariga ku yaala khan yunis halkaasi oo dad fara badan oo barakacayaal ah ay dhibaato u geysteen madaafiicda taangiyada saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan dumar iyo caruur halka dhaawacyaduna ay gaarayaan ilaa iyo laba boqol oo qof isniintii ilaa iyo maanta weeraradaasi tirada dadka ay ciidamada israa'iil ku dileen marinka gaza tan iyo markii ay bilowdeen israa'iil weerarkii ay ku qaadeen gaza oktoobar toddobadeedii oo markaasi ay ku dhinteen tiro ku dhowdhow aan iraahday ayaa haatan waxa ay gaaraysaa tirada ku dhintay ee falastiiniyiinta ah tani intii bilowdeen weeraradani soddon iyo sagaal kun oo falastiiniyiina dhaawacyaduna waxa ay kor u dhaafayaan siddeetan iyo sagaal kun iyadoo israa'iilna weerarkii toddobadii bishii oktoobar xamaas ee ku qaaday lagu dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah sidoo kalena laba boqol iyo konton kaleeto lagu afduubtay saraakiisha dalka ruushka ayaa talaadada maantita waxa ay sheegeen in weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrein ay ku garaaceen magaalada dekedda ah ee koronsodor ee ku taalo koonfurta ruushka halkaasi oo uu ku dhintay hal qof sida la sheegay waxaana warkaasi la sheegay in weerarka uu ka dhacay borti carvacos oo iyadu ah halka ugu dhow ee xuduudda halkaasi oo la sheegay in shaqaalaha dekadda ee weerarkaas uu ka dhacay ee khadka telegaraamka ku soo bandhigeen dhaawacyada dadka wasaaradda difaaca ruushkuna waxa ay sheegtay maanta in ay burburisay laba boqol iyo konton diyaaradood oo laga leeyahay ukraine kuwaas oo ay ku jiraan koob iyo labaatan ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraya hawada sare ee badda madow iyo sidoo kaleeto gobolka keremia ee ruushku uu qabsaday waxaa guddoomiyaha gobolka belgoret uu khadka dhinaca telegramka uu ku sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukraine ay duqeeyeen gawaari marayay tuulooyin dhowr ah ayna markaasi dhaawaceen ugu yaraan shan qof oo halkaasi ku sugnaa warbaahinta dowladda shiinaha ayaa talaadada maanteeta ah waxa ay ku dhawaaqday in kooxaha iska soo horjeeda ee falastiiniyiinta ee fatax iyo xamaas ay saxiixdeen bayaan heshiis ah oo soo afjaraya sannado badan oo khilaaf labadaasi dhinac dhexdooda uu yaalay iyadoo ay ku midoobayaan sidii ay u yeelan lahaayeen dowlad midnimo qaran ah oo ku qotoonta wakhtigan heshiis shabakadda telefishin ee dalka shiinaha laga leeyahay ee c g t n ayaa faahfaahisay warkan oo la dhigay barteeda bulshadu ay ku xiriirto waxa ayna sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa mid ka dhacay magaalada beijing kadib markii shir laba geesood ah muddo laba cisho ah uu socday kaasi oo garwadeen uu ka ahaa korkan uu ka kormeerayay wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wang yi waxaa wadahadalladaasi qayb ka ahaa sida la sheegay ilaa iyo laba iyo toban xubnood oo kaleeto oo ka socda ururada yaryar ee falastiiniyiinta oo ay wehelinayaan laba kooxood oo waaweyn kuwaasi oo yeelanaya wakhtigan midnimo telefishinka dowladda shiinaha ee c g t n ayaanan ka bixinin wax faahfaahin dheeri ah oo heshiiskaasi ku saabsan hase yeeshee waxa ay sheegeen wadahadalladaasi ujeedkooda inuu ahaa sidii loo jeexjeexi lahaa waddo cad oo gazo loo dhabaxaara haatan kadib markii ay xabajoojintii la dhexdhigayay israa'iil iyo xamaas ay socotay ilaa iyo haatan lana rabo in lagu soo afjaro dagaalka sagaal bilood jirsaday ee ka socda gaza dagaalkaasi ayaa waxa ka dhashay weerarkii argagixiso waa sida ay leeyihiin toddobadii bishii oktoobar ay ku qaadeen dagaalyahanada xamaas koonfurta israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo laba boqol oo qof ayna markaasi ku afduubteen laba boqol iyo konton qof iyada oo taasina ay ka jawaabtay israa'iil oo ay ku dishay in ka badan soddon iyo sagaal kun oo qof iyadoo sidoo kaleetana siddeetan iyo sagaal kun oo qof oo kaleetana ay dhaawacyo soo gaareen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza warkii dunidana waa naga intaa galab wanaagsan halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda mar kale haddii bal aan guda galno qeybaheena idaacadda doorashada golayaasha deegaanka saddex degmo oo ka mida maamul goboleedka puntland oo horey dib loogu dhigay ayaa maanta waxa ay ka dhacday degmooyinka garowe godob jiraan iyo sidoo kaleeto dangoronyo kumanaan qof ayaa isugu soo baxay si ay markaasi u doortaan xubnaha golayaasha deegaanka oo u tartamaya asxaabta kala gedisan warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha v o eda nuux muse barjeeb
goobaha ay ka socotay codeynta saddexda degmo ayaa waxaa saakay salaadii subax kadib yimid dadweyne aada u danaynaya inay codeeyaan oo ay soo doortaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ay ku dhaqan yihiin guddiga doorashada pek ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa qabsoomidda saddexdan degmo oo ka haray ilaa soddon degmo oo horey loo qabtay goobaha doorashada amniga aad ayaa loo sugaya waxaana joogay ciidamada booliiska sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugnaa wakiilada xisbiyada iyo korjoogayaal eegayay nidaamka doorashada ay ku socoto dadweyne aan goobaha codbixinta magaalada garowe kula kulmay ayaa iiga warbixiya dareenkooda magaceyga waa fardowsa maxamed cali dareenkayga aad buu fiican yahay maashaa allah maadaama doorasho naloo keenay oo codeeya naloo yiray hadda ka hor codeen maan arki jirin ma garat ugu horreysaan codeeyo magacayga waa maxamed xasan xuseen aniyo waa first time aan codeeyo weyniyo maad garatay waxa igu cusubeeye but waxaa weye waxaa u malaynay tahay horumar la gaaray ma garat waana ku faraxsanahay in qof iyo cod maaragtay la hirgeliyo mataart gudoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee pek axmed maxamuud cumar ayaa v o a uga waramay doorashada maantay
bismi illahi raxmaan raxiim weriga nuux muuse aad baad u mahadsan tahay saaka lixdii subaxnimo waxaan kan kaga dhawaaqnay in saddexda degmo ay u dhaqaaqeen doorasho goobaha codbixintuna ay furan yihiin isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnay baa waxaa si rasmiya u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan si guudna siddeetankii seejo ama siddeetankii goob codbixin aan ugu talagalnay isla way furantay wax caqabada iyo wax dhibaatooyina ilaa hadda aan marayno labayo tobankii doornimo ma jiraan guud ahaanna goobaha degmooyinka kala duwan waxaa soo werinaya ama soo tebinaya warbaahinta oo meelaha qaar leef kaga jirta guud ahaanna waxaa goobaha codbixinta u qeybsan shaqaalihii doorashada ama codbixinta ka shaqaynaya doorashada goliyaasha deegaanka oo ka socday hay-adda doorashooyinka iyo muraaqibiintii ka socday xisbiyada oo goobta fadhiya iyo korjoogtadii ama ka socotay bulshada rayidka guud ahaantood arintaas siday saaka u bilaabatay u shaqaynayaan shaqo wanaagsan bay hayaan tiimamkii caafimaadka ciidankii booliska kulli waxay hayaan shaqo wada jira oo aad u qurux badan goobahan soo kormeeray ama soo maaragtay tegey magaalada dhexdeeda ahaa ilaa dhowr goobood oo codbixin baan tegey runtii arrin cajiiba iga muuqatay siday wada shaqaynayaan maxaan ku lehay wax dhibaato aan dadku sheeganayn safafka si wanaagsan loogu jiro iyo runtii waxay muujinaysay dadku siday diyaarka ugu yihiin iyo rabitaan ugu hayaan inay maaragtay codkooda dhibtaan oo goliyaashooda deegaanka ay soo doortaan ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa intaa saacadaha noo harayna in shaqadu ay saa kusii socoto guud ahaan waxaan u mahad celinayaa tiimamka howlwadeenada ah oo dadaal badan muujiyey oo maaragtay aan in yaroo nasasho ah waxa ka shaclahayn qaarkoodna waxa laga yaabaa aroortii lixda subaxnimo inaanan quraacan haddana raalli ku yihiin inay ku shaqeeyaan duruufahaas oo aad dareemaysa inayna jaanis u helayn inay xitaa koob shaha ku cabaan runtii waa arrin ammaan mudan weeye dadkuna wax dhibaataa kumay dareemayn safafka dhaadheer ay ku jiraan runtii kaysasku isla marka ay dhacaan ama haddii lasoo weriyo waxyaabaha qaar meelo toos bay waxay ugu soo dhacayaan halkan aan joogno maaragtay xarunta la socodka doorashada ah isla markaaba waxaanu ka gaaraynay xad deg deg ah waxaan rajaynayaa in ay saa inoogu dhammaato maqrib markii la gaaro lixda subax lixda maqribnimona gudoomiyaha goobta ka mas-uulka ahi wuxuu ku dhawaaqayaa in goobtu ay xiran tahay haddii uu jiro saf taaganna safka isla halka uu ku xiran yahay intaa taaganuna ay maaragtay markaa codayn karayso markii ay dhammaato safafku ay dhammaadaan laguna dhawaaqay in goobaha la xiray toos waxaa u bilaabanaya codtirintii isla goobtaasaa xisbiyadu waxay ku ogaanayaan codadkii ay ka heleen goobaha kabacdi bay degmada usoo gudbi doontaa degmada gudoomiyaha degmada kaga dhawaaqi doonaa xisbi kasta intuu ka helay degmadaas kabacdi bay xarunta dhexe usoo gudbi doontaa xarunta dhexe ayaana natiijada hordhac ahayd ee guud ku dhawaaqaysa kabacdi bay maxkamadu u gudbi doontaa saasaan lagu shaacin doona natiijada rasmiga kala dambeynta intaa nidaamku tirintu socoto iyo inta udhexaysana wixii cabashooyina iyo wixii khilaafaada lagu xalin doonaa ilaah idinkiis
goobjoogyaal caalami ayaa ku sugnaa goobta waxaa ka mid ahaa jerry macan oo ka tirsan hay-adda bilda-up jerry ilaa sanadkii labadi kun labaiyo tobankii ayuu isha ku hayay helista doorashada dadka ay codeynayaan inay ka hirgalaan puntland
Everybody believes that elections in Puntland are an important way forward for the state of Puntland.
waxaa ii muuqda isbeddel weyn dadkana waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashada waxaana la aaminsan yahay inay tahay tallaabo horumara oo puntland ay qaaday waxaa jiray xiliyo hore oo sidaan oo kale laisku dayayey wax walbana ay diyaar ahaayeen balse ay jirtay cagajiidyo hakinayay inay doorashada qabsoonto waxaa muuqata in iminka dadweynaha iyo guddiga doorashada ay ka dhexayso wada shaqayn islamarkaana ay ku kalsoon yihiin waxaa kaloo aad u xoogan sida guddiga ay u wajahayaan arrimaha doorasho iyagoo muujinaya xirfad sare iyo aqoon ay u leeyihiin arrimaha ay qabanayaan ee doorashada sidoo kale goobjoogayaal ka socday hay-adaha ka howlgala puntland ayaa joogay waxaan kula kulmay xarunta guud ee doorashooyinka cabdinaasir maxamed yuusuf buraale agaasimo ku-xigeenka xarunta b d r c ee cilmi baarista wuxuuna iiga waramay siday u arkaan in dadka ay codaynayaan maanta waxaan joognaa meeshii laga xiriirinayay doorashooyinka saddexda degmo ee hadda harsanaa ee puntland subaxdu si fiican bay ku bilaabatay dadku goraray goobaha tageen nabad bay ku bilaabatay lagu galay oo weli safafka lagu jiraa wax cillad ah oo hadda aanu noo muuqatay ma jirto walow ay goor hore tahay laakiin waa loo wada joogaa bulshada caalamka iyo bahda halkan joogta ee mxuaha bulshada rayidka iyo miidiyaha iyo wakiilada xisbiyada iyo kulli waa kor joogtaynayaan saddex degmo oo gobolka nugaal ka harsanaa bay ka dhacaysaa waxay calaamad u tahay markii summad u tahay markii saddexaad inay puntland gelayso doorasho qof iyo cod ah labadii kun iyo koo iyo labaatankii labada kun iyo labaiyo labaatankii iyo saddex iyo labaatankii iyo labada kun iyo afar iyo labaatankii waa markii saddexaad inkastoo ay tahay isla hal doorasho oo doorashadii municipalitiga ama dowladaha hoose ay tahay haddana saddex jeer in lagu noqsado oo la galo waa waayo aragnimo kordhaysa aqoon kordhaysa iyo in saddex jeer hawl maaragtay laqamaqaabiyey oo la galay oo lagu guulaystay marka puntland kule waxaan is leeyahay waxay u tahay sharaf weyn mid kale calaamad way ka tahay doorashadan oo waxay ka tahay labadii kun iyo saddex labaatankii buuq baa jiray isqabsi baa jiray sababay markii dambe in doorashadii qayb ahaan ay saddexan degmo dib u dhacdo tii hoggaanka sarena lagu galo qaabkii hore in marka iyadoo doorashadii dhacday muxuu ahaa hoggaanka iyo madaxnimada puntland janawari kabacdina ay middaan la qabanqaabiyo ay saa ka dhacayso waxay ka calaamad tahay ama sumad ay u tahay puntland ina mar kale dib ugu noqotay oo tareenkii maaragtay doorashada qofkii cod ay dib u fuushay dhanka bulshada rayidka puntland ayaa iyagana qayb ka ahaa qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka ee garowe godob jiran iyo dangoranyo maxamed daahir yuusuf saalim oo ka socday dallada buunsa ayaa dhankiisa ka warbixiyey doorashada socota
halka sidaad aragteen waa xaruntii la socoshada doorashooyinka ee saddexda degmo garowe dangurayo iyo godob jiraan waxaan halka ka samaynay xarunta la socoshada oo aan u tababaray toddobiyo toban khabiir oo ay tababareen khubro soomaaliyeed oo doorashooyinka muddo badan ka soo shaqaynayey hay-adda dimuqraadiyadda iyo la socoshada iyo horumarinta ee arrimaha doorashooyinka ay bartiner lahaa bahwadaag laha buunsa ay tababarka siisay waxaan bannaanka u dirnay boqol iyo lixdan wakiil oo kor joogto ah oo seejooyinka ama goobaha codbixinta ee saddexdaa degmo jooga waxaa halka marka ku soo dhacaya fariimihii goob kasta oo doorasho ka socoto qaabka doorashadu socoto meelaha ay ku xoogan tahay waxyaalaha ay ku diciifsan tahay doorashadu waxyaalaha khilaafaadka oo dhacay sida loo xaliyey caqabadaha jira annaga doorka iyagu waxaa weeye kor joogto waxaan rabnaa marka u dambaysa doorashada inaan ka soo saarno ribood la xidhiira doorashada dhanka xukuumadda puntland ayaa iyadana ku tilmaamtay tallaabadan in dadka ay dhiibtaan codkooda ay tahay guul weyn oo in badan ay dowladda puntland ku taamaysay sida uu v o a u sheegay wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax cabdinuur walaahi puntland arrinta waxay uga dhigan tahay waa cusub oo beriyey oo soomaaliya u beriyey dimuqraadiyadda u beriyey waxay u tahay jabtar cusub oo ay puntland ku tallaabsatay dimuqraadiyaddu waxyaabaha ay soo dhoweynayso waa dowlad wanaagga iyo in dadku dowladdu u shaqayso waa fursad dadka loo siiyey maanta inay soo doortaan iyagu ciddii mateli lahayd oo golayaasha golaha deegaanku mateli lahayd waa hiddiilo cusub iyo rajo cusub oo ah in tanta ku xigtana ay dadku soo doortaan xildhibaankay mateli lahaa iyo madaxweynihii mateli lahaa waa gebagabadii golaha doorashooyinka golaha deegaanka doorashooyinkii qof iyo cod ee puntland in muddaaba ka shaqaynaysay oo saddexdii ugu dambe saddexdii dambe ugu dambeysay maanta ay kubilid yihiin mahad allah ka gaadho nacamti shaqo badanna waa gashay dadka reer puntlandna runtii saddexda degmo inay la soo gaarsiiyo degmooyinkii hore aad bay ugu haminayeen doorashada saddexda degmo ee maanta qabsoontay ayay ahayd in horey loo qabto balse khilaaf hareeyey arrimaha doorashada in saddexdaas degmo ay ka dhacaan ayaa waxa uu sababay in dib udhac uu ku yimaado balse dadka ayaa maanta waxaa aad uga muuqanaysay inay aad ugu faraxsanaayeen in ay dhiibtaan codkooda iyagoo dooranaya dadka ku matalaya golaha deegaanka waana markii ugu horreysay oo golayaasha deegaanka deegaanadan iyo soddonkii degmo ee ka horreysay puntland ay soo doortaan dadka nuux muuse birjeeb v o a garowe
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi iyo warbixinaduba ay idinkaga imaanayaan waa tabinteenta tabinteenna tooska ah ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aad nagala socotaan markana qatar magaalada dooxa ee dalka qatar waxaa ka socda shirka saddexda maalmood soconaya ee ay leeyihiin qurba joogta soomaalida shirkaasi waxaa ka hadlay madax ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto dalka martida loo yahay ee qatar ujeedada shirkaasi ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay ibraahim guure maxamed oo ah agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo shirkaasi ka qaybgalaya
waad mahadsan tahay walaalow shirkan waxa weeye shirkii ugu horreeyey oo dowladda soomaaliya ay ku qabato dibadda oo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay qabatay oo lagu qabtay oo asaas u ahaa in qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida oo dhan la ysugu keeno si loo helo shirweyne kale oo asaas u ah in soomaaliya gudaheeda lagu qabto sidaad og tahayba dowladdan hadda dalka xukunta soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxay ay ku tala gashay inay qurbajoogtu yihiin dad soomaaliyeed oo mudan inay helaan xuquuqda ay dalkiiyo dadkaba ku leeyihiin ayagana la helo xuquuqda uu dalkiiyo dadkuba ku leeyahay marka dowladdu waxay rabtaa inay qurbajoogteeda iyo dalka mataanayso oo laysla jaan qaado si dalka ay u maalgashadaan ay u maamushaan dalkooda u maalgashadaan uga shaqaystaan una difaacdaan oo ay cadowga uga difaacdaan waa hagaag haddaynu eegno qodobada kale waynuu geli doonaaye tirada ka soo qayb gashay qurba joogga eed isugu yeedheen iyo weliba meelahay ka kala yimaadeen iyada taas
tirada ka soo qayb gashay waa laba boqol iyo lixdan iyo jarjar waxayna ka kala yimaadeen dhammaan qaaradaha adduunka oo dhan africa oroba iyo asiya ka kala yimaadeen meel adduunka jirta oo ayna ka iman ma jirto marka dadka halkaasa la ysugu yeeray waxaana muhiim ah oo istiraatiijiyadda shirkan ay ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay ee guulaystay kuwa jaamacadaha ka gaaray ilaa b h d kuwa ka gaaray ilaa mastre kuwa macalimiinka ah jaamacadaha kuwa hadda dhigta kuwa ganacsiga galay kuwa siyaasadda galay oo dalal aan soomaali ahayn siyaasadaha meel sare ka gaaray iyo waalidkood dhalay ayagoo terbiyeeyey iyo dhammaan ummadda oo dhanba in laysdhaafsado xogta iyo iyo iyo iyo aqoonta iyo lana wada hadlo runtiina shirka wuxuu kugulxaaru yahay shirweyne aan rabno inaan u diyaar garowno oo ka qabanno ku qabanno soomaaliya sanadka soo socda bilowgiisa waa hagaag waxaad tilmaantay in qurba jooggaasi ay meelo kala duwan ay waxna ku barteen islamarkaana waddamo kala duwan ay aqoon ka heleen ay boosishan amaba jagooyina ay ka gaadheen khibradaha si kala duwane ay leeyihiin dadka ay isu keenteen dabcan meelo badan oo kala duwan oo soomaaliya ayaa looga baahan yahay dowladda maxaa uga yaala amaba idinka dhinaciina ma soo bandhigteen qaabka ad isugu xidhi lahaydeen waddankii iyo weliba dadkan tusaale ahaan oo kale in loo fudaydiyo imaashahoodii inay khibraddii ku soo celiyaan waddankii oo yimaadaan iyo dabcan shuruucdii iyo hadday wax maal gashanayaan waxyaabihii u fudaydinaya in loo diyaariyo iyadoo taasi dhinaciina ma soo bandhigteen se ma qayb ma ka tahay shirka absolutely ha ha waxa weeye runtii waxay leeyihiin dhakhaatiir waxay leeyihin weliba dhakhaatiir waaweyn oo wadnaha kala waxaa ku jirta ilaa saddex qof oo dhakhaatiira hadda way badan yihiin dhakhaatiirtu laakiin saddex ka mida oo laba gabdha yihiin oo dhakhaatiir waaweyn adduunka isbitaalla ku yaalla ka shaqeeya oo dadka wadnaha kala ah waxay leeyihiin aqoon-yahano kale oo maadooyin kale iyo takhasusiyo kala duwan oo fara badan leh hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay ganacsiga hadday tahay caafimaadka hadday tahay aqoonta iyo macalinimadii iyo iyo muxuu ahaye sidii barbaarinta hadday tahay dowladdu waa u degsan tahay dowladda soomaaliyeed hadda jirta waxay u diyaar garowday in aan ayada iyo shacabkeeda loo dhaxayn inaan dadkii ayada loo dhaxaynin oon cidi u kala warramin dowladdu waxay baasharaysaa ama ay dhexgeli doontaa dadkeeda waana loo diyaariyey oo cisbitaallada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan iyaga waxyaabaha loo fududaynayo waxa weeye dowladdu wax alla wixii dowladda laga rabay oo iyadu gacanta ku haysay bay u sahlaysaa dadka soomaaliyada qurbajoogta inay helaan hadday tahay dhul hadday tahay cisbitaallada hadday tahay ka shaqayntooda warqado badan iyo ama procedure dheer uma soo marayaan wax walba waa la sahlayaa iyagana waxaa laga rabaa inay dalkooda kusoo noqdaan oy gudaha soo galaan si ay uga shaqeeyaan arrimaha ay dowladdu u sahashay dowladdu usha dhulkay dhigtay waxay rabtaa qurba joogteeda dhammaan gobollada soomaaliya ama maamul goboleedyada soomaaliya ka jiro oo dhan inay tagaan dowladdu waa isugu mid dhammaan maamul goboleedyada inay tagaan oo ay ka shaqeeyaan oo xashimadda ka shaqeeyaan oo meel walba tagaan waxaa muuqata runtii waa beryey sacab laguma qarin karo qurba joogta in ay yihiin asad jira oo dhaba oo aan la iska indhatiri karin awoodna u leeya yihiin inay soomaaliya ay maalgeliyaan oy wax ka qabtaan qurba joogtu sidaad og tahay waa safiro aan magacoonayn ku matelaan dalkooda iyo dadkooda duruufo kasta waadna og tahay intii burburku jiray wixii ay qabteen iyo siday dadka u taageereen qoys soomaaliya oo aan masruuf qof qurba joog aanu soo gaari jirin ma jirto marka tiibaa sii go'aysa way dhammaanaysaa marka taasaa la rabaa in laga hortago oo si aanay u go'in remittansigii kolleyba waa dhammaanaya ee iyagu dalka u soo celiyaan aqoontoodii xoogooda wagaag waxaad tilmaantay inuu shirkani u gogolxaar u yahay shir kaloo weyn ood qaban doontaan maxaa haddii aad soo koobto shirkaasi aad ka rabtaan dambe inuu ka soo baxo aad doonaysaan se shirkan gebagabada isaga haddaad isagana dul istaagto qodobada ka soo baxaya amaba la taaban karo maxaad nooga sheegi karaysaa
kan saddex cashuu soconayaa walaal shalay iyo maantuu socday berri baa dhiman marka communikeegiisa iyo gebagabadiisu waraysigeenna dambe baan yaan kaga hadli doonaa laakiin kan soo socda waxa weeye shirkan wixii ka soo baxa wax badan baa kaa dambe ka gelaya maadaama dalka soomaaliya lagu qabanayana waxaan rabnaa fildi kasta oo soomaaliya ka jira inay qurba joogtu ka qayb qaataan wasaaradda beeraha imanaysa in badanba soomaalidu isqabqabsi iyo siyaasad way ku daashay waxaan rabnaa qurba joogtu inay si kale wax u jiheeyaan wasaaradaha iman doona shirka dambe loogu talagalay inay mayn ka noqdaan waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyada muxuu ahay wasaaradda environmentka hay-adahaasaa la rabaa iyo wakaaladaha hoos yimaada si ay dadka qurba joogtaa wixi ay qaban karaan iyo fildiyadoodii ayagu ay isula jaanqaadaan ay isula jaan qaadaan ayaa la rabaa ibraahim guure maxamed agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya oo u warramaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington ayuu kaasi ahaa weli waxaad nagala socotaan washington ururada xuquuqda aadanaha u dooda iyo hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya qaarkood ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya in la sii daayo wariye cali nuur salaad oo shalay ay xireen ciidamada booliiska ee gobolka banaadir warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya oo soo xiganaysa ciidamada booliiska gobolka banaadir gaar ahaana saldhigga degmada waaberi ayaa sheegay in lasoo xiray wariye cali nuur salaad xasan oo ay dowladdu ku eedeysay falal iskugu jira sida ay yidhaahdeen anshax darro been abuur iyo aflagaado ciidamada qalabka sida waxaana sidaasi qortay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa ciidanka booliiska iyadoo intaasina ay ku dartay inuu socdo baaritaano v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto dhab ahaanshiyaha eedeymaha ka dhanka ah ee loo cuskaday weriye cali nuur salaad hase yeeshee waxaa mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo aan la xiriirnay ay ka soo jawaabeen su-aalaha aynu weydiinay ee ku saabsan xarigga wariyahan haddaba waxaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee maxalliga ah ayaa si adag u qambaariya khariga weriye cali nuur salaad oo ah agaasimaha tv-ga dawan oo ah biinimadii khalaq ciidanka booliska ay ku qoreen saldhigga degmada waaberi magaalada muqdisho madaxda warbaahinta madaxa bannaan oo maanta sakhaafadda kula hadla magaalada muqdisho ayaa ku eedeeya dowladda soomaaliya xilligan inay caburinaysa sakhaafadda iyagoo ku tilmaama khariga weriye cali nuur inuu ahaa mid sharci darra ah oo loo soo marin sifadii sharciga ahayd markay timaaday in xurriyadda laga qaada weriye qaalinuur salaad oo hadda ku jira gacanta booliska soomaaliya agaasimaha tv-ga universal cabdulaahi khirsi oo ka mid ahaa madaxda warbaahinta maanta la hadla saxaafadda ayaa ku tilmaama xariga weriya qalinuur inuu ahaa mid sharci darra islamarkaana wadada isagoo maray lagu rita gaari cabdibilo ah wuxuuna ugu yeera madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowrista warbaahinta madaxa bannaan iyo khurutulqoorka markay timaado sida hadda loola macaamilayo xarigga loo geystay walaalkeen weriye cali nuur salaad oon is leenahay sida loo maray ama waddada loo maray inaana sax ahayn cali nuur salaad waa weriye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyey xukuumadda ka shaqeeyey in jidka gaari cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaaya waxaan is leeyahay waxay ku tahay ihaano waa inay ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa intaa dheeriya sawir aan ka digayna beryahan dhan oo aan kala hadlayna hay-adaha amniga oo ah qof aysan maxkamad xukumin in inta derbi la istaajiyo sawir laga qaado ee la bablish gareeyo ayadana waxaan is leeyahay waa in waa waa lagu xadgudbay muwaadinka soomaaliga xuquuqdiisa ayadoo ay beryahanba soo wadeen oo kala hadlaynay haddana maanta waxaa u dambeeyey ninka la yidhahda calnur salaad v o eda ayaa la xiriirta afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan si aan wax kaga weydiino eedda loo jeediyo booliiska ee la xiriira xariga weriya qali nuur salaad wuxuuna hafayeenka qoraal kooban uu ugu soo jawaab v o da u qorna sida tan muwaadin kasta oo ku nool dalka ciidanka booliska soomaaliyeed way xiri karaan haddii loo arko su-aalana way weydiin karaan sabab kasta ha keentee xaaladda dalka uu ku jira awgeed ma jiro faahfaahin intaasi ka baxsan oo hafayeenka booliiska uu la wadaagay v o eda markii aan weydiinay su-aasha la xiriirta eedda loo jeediyo booliiska la xiriira xariga weriya qalinuur salaad xariga weriya qalinuur waxaa cambaareeya hogaamiyaal iyo siyaasiyiin soomaaliyeed kuwaasoo ku tilmaamay inay tahay caburin saxaafadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala heris ayaa si aan rasmi ahayn u xaqiijisay taageero ku filan oo ay ku noqon karto musharaxa xisbiga dimuqraadiga doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee dhacaysa nofembar saddexdeeda ayada oo saraakiisha xisbiguna ay isu diyaarinayaan inay dhammaystiraan hanaanka magacaabista musharaxa ka hor shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee dhacaysa bisha soo socota warbixintan oo ay qortay v o eda waxaa soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
tiro ay goor dambe oo siniintii ah soo bandhigtay wakaaladda wararka a p ayaa muujinaysa in in ka badan laba kun iyo laba boqol oo erge ah ay taageerayaan haris taasi oo si fudud uga gudubtay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lix ergooyin ah oo looga baahan yahay shirweynaha xisbiga si ay ugu guulaysato magacaabista xisbiga tiradan ayaa lagu saleeyey hadallada ballanqaadyada ah ee ka yimid xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gobollada iyo sidoo kale waraysiyo lala yeeshay ergooyin gaar ah sida ay warisay a p waxaan rajaynayaa inaan dhowaan si rasmi ah u aqbalo magacaabista ayay haris ku tiri hadal ay soo saartay goor dambe oo isniintii ah xitaa ka hor inta uusan madaxweyne joe biden ku dhawaaqin inuu ka baxay tartanka hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa waxay qorsheeyeen inay qabtaan codayn ka hor shirweynaha oo dhacaya sagaaliyo tobanka ilaa labaiyo labaatanka bisha agost iyadoo saraakiisha xisbiga lagu wado inay kulmaan arbacada maanta ah si ay u dhammaystiraan hannaankan ayaa guddoomiyaha guddiga heer qaran ee xisbiga dimuqraadiga ah jemi harrison waxa uu sheegay wariyaasha isniintii in xisbigu uu dooran doono musharax toddobada bisha agost haris ayaa ololaheeda u soo xaraysay in ka badan siddeetan milyan oo dollar saacada kadib markii madaxweyne joe biden uu si kediisa axaddii uga baxay doorashada labada kun iyo afariyo labaatanka ay ku loolami lahaayeen madaxweynihii hore donald trump waxaana biden uu islamarkiiba taageeray haris inay noqoto musharaxa xisbiga tiro badan oo saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa taageeray musharaxnimada haris oo konton iyo sagaal jir ah mana jiraan siyaasiyiin waaweyn oo ku dhawaaqay inay kula loolami doonaan magacaabista musharaxnimada ee gudaha xisbiga afhayeenkii hore ee golaha wakiilada maraykanka nancy pelosi oo weli ah qof saameyn ku leh gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay taageertay musharaxnimada harris iyadoo la filayo in hogaamiyaasha xisbiga ee koongareskuna ay iyana taageeraan maanta sharaf weyn ayay ii tahay iyo rajo aan xad lahayn oo mustaqbalka dalkeenna ah inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka kamala harris inay noqoto madaxweynaha maraykanka ayay pelosi ku tiri hadal ay soo saartay isniintii taageeradeyda xamaasadda leh ee kamala harris inay noqoto madaxweyne waa mid rasmi ah mid shakhsi ah iyo mid siyaasadeed waxaa intaa dheer in inta badan guddoomiyaasha dimuqraadiga ah ee gobolada ay taageereen harris waxaana ku jira guddoomiyaha gobolka illinoy j b britsker guddoomiyaha gobolka michigan gretchen widmer guddoomiyaha gobolka kentaki andy bashir guddoomiyaha gobolka maryland westmore guddoomiyaha gobolka california gavin newsom guddoomiyaha gobolka minnesota tim walles iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka wisconsin tony efres magacyadan qaar badan oo ka mid ah ayaa loo badinayaa inay suurtagal tahay inay musharax madaxweyne ku-xigeen u noqdaan harris inkastoo aysan harris si cad uga hadlin cidda ay ka fakarayso inay jekadaasi u xulato harris ayaa waxa ay ahayd senatar ka soo jeeda gobolka california oo ah kan ugu dadka badan ee maraykanka ka hor inta uusan joe biden u xulan inay u noqoto ku-xigeenkiisa sanadkii labadii kun iyo labaatankii harris ayaa u tartamaysay inay dib afar sano oo hor leh madaxweyne ku-xigeen ugu noqoto biden ka hor inta uusan biden axaddii ka harin tartanka kadib baaqiyo isa soo tarayey oo kaga imanayay xisbiga dimuqraadiga kuwaasi oo ku saabsanaa inuu tartanka ka haro waxay ka dambeeyey markii uu dood la galay donald trump bishii juun oo bandhigiisuna uu aada u liitay guddiga ololaha trump ayaa muuqaal xayeysiis ah oo ay soo saareen waxay ku doodeen in harris ay ka warqabtay biden oo koobiyo siddeetan jir ah inuu maskax ahaan iyo jir ahaanba hoos u dhacayey kamala waa ay ogeyd ayaa xayeysiiska lagu yidhi waxa ay qarisay hoos u dhaca maskaxeed ee jow laakiin kamala way ogeyd in jow uusan qaban karin shaqada markaa taasi ayay samaysay ayaa lagu yidhi xayeysiiska sidaa daraaddeed xayeysiisku wuxuu ku dooday kamala ayaa leh diiwaankan guuldaraystay harris ayaa xaflad ololaheeda ah isniintii waxay ku sheegtay in si qayaxan ay u soo bandhigi doonto taariikhda xun ee trump oo toddobaatan iyo siddeed jir ah donald trump waxa uu rabaa in waddankeenna uu dib ugu celiyo wakhti hore laakiin waxaan aaminsannahay mustaqbal ifaya oo fursad siinaya dhammaan dadka maraykanka ah ayay harris tiri trump ayaa aqbalay magacaabista xisbiga jamhuuriga shirweynihii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada milwaki
weli washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa shalay yimid magaaladan washington d c maalin kadib markii madaxweyne joe biden uu ku dhawaaqay inuu ka haray tartankii madaxtinimo ee maraykanka taasi oo ah tallaabo kaleeto oo hubantila'aan ku kordhinaysa xiriirka israa'iil iyo maraykanka warbixintan ay soo dirtay wariyaha v o eda betsy wada guskwara waxaa soo jeedinaysa sahra ciidlanur safarkan uu ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu uu ku yimi washington shalay galabnimadii ayaa ku soo beegmay xilli maalin ka hor uunu madaxweyne joe biden ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay tartanka madaxtinimada maraykanka go-aankaas oo kor u sii qaadaya hubantila'aan kale oo ku aadan xidhiirka maraykanka iyo israa'el oo ku soo beegantay xilli xasaasiya dagaalka qasana uu meel halisa marayo welina aan la helin heshiis xabad joojina dad badanna ay su-aal ka keeneen wakhtiga booqashada netanyahu lagu soo beegay booqashadan oo la qorsheeyey bishii juun hogaamiyaha israa'el wuxuu aada u danaynayaa inuu sees adag u sii dhigo maamulka soo socda ee maraykanka ee iman doona doorashada kadib sarkaal maraykana ayaa sheegay in biden iyo netanyahu la filayo in maalinta khamiista ay ku kulmaan aqalka cad inkastoo master netanyahu uu isku muujinayo inuu dhexdhexaad ka yahay ciyaarta siyaasadeed ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuquraadiga oo haatan ay u badan tahay inay dhex marto madaxweyne ku-xigeenka kamala harris iyo madaxweynihii hore donald trump haddana waxaa jira shaki yar oo muujinaya in netanyahu uu dhinac u janjeedho sida uu sheegay jonathan reinhold madaxa waaxda siyaasadda ee jaamacadda berlan ee israel trump waxa uu hormood ka ahaa heshiiskii lagu dhexdhexaadiyey wadamo carbeed iyo israa'el ee loo yaqaanay heshiiskii abraham kaasi oo dib u soo celiyey xidhiirkii diblomaasiyadeed ee israa'el ay la lahayd qaar ka mida dalalka deriska la'ah sida imaaraadka carabta baxrayn iyo morocco trump ayaa sidoo kale safaaradda maraykanka ka raray magaalada tel aviv waxaan u geeyey magaalada jerusalem ama qudus waxaan u aqoonsaday in israa'el ay la wareegto buuraha golan ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu inta uu ku sugan yahay dalkan maraykanka waxa uu qorsheynayaa in uu la kulmo donald trump oo haatan u sharaxan xisbiga jamhuuriga trump ayaa la sheegay inuu aada uga xumaaday netanyahu markii uu ugu hambaliyeeyey biden guushii doorashadii labadii kun iyo labaatankii netanyahu wuxuu haatan u muuqdaa mid u socda inuu meesha ka saaro tabashadaasi sida uu sheegay nimrod goran oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka falanqaynta israel iyo guud ahaan bariga dhexe kamala haris ayaa iyaduna toddobaadkan kula kulmi doonta netanyahu aqalka cad kulankooda oo ka madax bannaan amaba gaar ka ah kulanka ra-iisul wasaaraha israa'il uu la yeelan doono madaxweyne joe biden siday kaaliyayaasheedu v o weda u sheegeen kamala haris waxaa sidoo kale uu xidhiidh adagi kala dhexeeya bulshada yuhuudda ah ee degan dalkan maraykanka
warbixintii wariyaha v o eda betsy wadagoskwara oo ay soo jeedinaysay sahra ciidla nuur ayay taasi ahayd markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii jo baiden uu ku dhawaaqay inuu tartanka madaxtinimo ka hadhay siyaasiyiin magac ku leh xisbiga dimuqraadiga ayaa taageeray in madaxweyne ku-xigeenka kamala harris ay noqoto qofka xisbiga matalaya haddaba siyaasiyiinta ilaa iyo hadda ku dhawaaqay taageeradooda kuwa aamusanaya waxay la aamusan yihiin iyo cidda ay ku-xigeen u magacaabi doonto ayaan barnaamijkeenna maanta ku soo qaadanaynaa waa kan maxamed sheekh xuseen oo ku sugan gobolka virginia oo marka hore ka hadlaya taageerada ay harris ilaa iyo hadda heshay maxamed waa mahadsan tahay kamala harris waxaa indhoorsi gareeyey afartan iyo kow qof oo senatar ah oo xisbiga dimuqraadiga ka socdo boqol siddeetan iyo lix oo ayagana aqalka hoose ka socda oo xisbiga dimuqraadiga ah iyo labaatan iyo saddex guddoomiye gobol oo dadka ku jira xisbiga dimuqraadiga ah magacyada ugu waaweyn clinton madaxweyne hore madaxweyne clinton iyo hillary clinton ayadana fahanteen xisbiga miisaan ku leh nancy pelosi oo ahaan jirtay qofka ka speakerka aqalka hoose qof aada saameyn ugulana xisbiga dimuqraadiga ah dadkaas ayaa ugu magacyo waaweyn john kerry oo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda marka dadkaasoo dhan waa dadka indhoorsa gareeyey ama taageeray kamala harris weyna iska weli iska soo daba dhacaysaa dadka taageerayo xisbiga waxaana u maraysaa xisbiga intiisa badan inay taageersan yihiin kamala harris waan gartay dabcan madaxweynuhuna isagaa bilaabay hawsha
madaxweyne biden yes waan gartay marka dad magac leh jira gaar ahaan labada nin ee hogaamiye labada aqal ee koongareeska maraykanka xakiim jeffrey oo ah aqalka wakiilada iyo jack shumer oo ah aqalka senadka iyo ninka ugu magaca weyn xisbiga hadda madaxweyne hore maraykanka barack obama maxay la aamusan yihiin dadkaasi
maxamed sida aada og tahay aqalka congaresska wuxuu ku maqnaay fasax aqalka hoose wakiilada waxay soo laabteen maalintii isniinta maantoo talaadan waxaa soo laabanayo fasax kasoo laabanayo aqalka sare marka labada qof aqalka sare ninka hogaamiya jack shumer oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo aqalka hoose ninka xisbiga dimuqraada wakiilkooga ah xakiim jeffrey labadaba waxay la leeyihiin qada maanta oo talaada ah madaxweyne ku-xigeenka kamala harris dabcan qadaas ma aha dad cusub oo isbaranaya maaha wada wada shaqayn jiray waxa laga wada hadlaya waxaa waay qorshaheeda inay ogaadaan intaynay doorsa garaynin iyo xisbiga sida loo midayn karo iyo sida ololaha siyaasadda loo geli karo maadaama waktigu aada u yaryahay kadibna markay qadas dhamaystaan wixii kasoo baxo waxaa la rajeynaa inay indhoorsa gareeyaan ay taageeraan labadoodaba madaxweyne madaxweynihii hore madaxweyne barack obama waa nin miisaan culus ku leh xisbiga dimuqraadiga oo oo rock starka yani xidigka ah asigu wuxuu waxaa laleeyahy wuxuu hubinaa in bal inay jiraan dad la tartami rabo oo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ka tirsan kamal harris oo kula tartami rabo tartanka madaxtinimada inay jiraan in kale inay soo baxaan marka ma waxaa laleeyahay ma raba inuu horboodo maadaama asiga uu yahay qof aad miisaan loogula xisbiga dhexdiisa dhinacna u tuuri kara codkiisa meesha uu raaco la wada raaci karo inta badan marka taas ayaa laleeyahay dib isku dhea dabcan wuu taageeri doonaa asigana marka dambe markii la waayo qof la tartama kamal harris waan karta siday u eg tahay waxay saaran tahay waddadii ay ku noqon lahayd qofka u taagan tartanka madaxtinimo ee dhinaca dimuqraadiga sidaan ognahayna trump ma deynayo oo uu la dabageli doonaa dacaydihii lagu yaqaanay marka dhaliilaha uu taraamo hayo harris iyo kuwa ay iyadu u hayso isaga oo ah trump bal haddaan ku bilowno dhaliilaha trump uu hayo kamala harris maxamed waa mahadsan tahay intaanan taas ka jawab waxaan jeclaan lahay wax yar inaan galo oo ah madaxtinimada qofka si sida maraykanka siyaasaddiisa ay tahay labada xisbi ayaa ku tartama xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga qofka in loo magacaabo inuu tartan madaxweyne ka qayb gala laba way ayuu ku imaadaa runtii midda koowaad waxa waaye labada xisbiba ha noqoto ugu waaweyn oo ama xisbiga jamhuuriga ha noqoto ama xisbiga dimuqraadiga oo qofka qof insider uu yahay uu gudaha ka imaado asagoo isticmaalayo family name magaca siyaasadda dad ku leh iyo ama inuu yahay qof muddo qof kusoo dhex jira congresska oo muddo ka dhex shaqaynaya sida joe biden oo kaleeto muddo kasoo dhex shaqaynaya ama family name inuu qofka isticmaala sida bush family oo kaleeto talabaadna waxaa waaya qofka inuu banaanka ka imaado oo siyaasadda soo galo uuna noqdo qof charismatic ah qof sida barack obama oo kaleeto ama donald trump uu kusoo dhex tuuro oo asoo banaanka ka yimid taasna nominationka ku helo dabcan kamal harris waa midda hore waa qof kusoo dhex jira siyaasadda maraykanka ama ha noqoto markay ahayd attorney generalka ka ahayd gobolka weyn california muddana hoos kasoo shaqaynaysay kadibna senator noqotay kadibna madaxweyne ku-xigeen noqotay marka macnaheedu waxaa waaye nominationka way heli doontaa laakiin waxaa la rabaa in waddo saxa la marsiiyo marka haddii iyadu ay noqoto qofka hela nominationka oo loo magacaabo inay la tartanto madaxweyne trump trump maxuu dhaliil u hayaa waaye kamal harris dabcan kamal harris waxay dhexlusaa siyaasadii madaxweyne biden oo ciidana qayb ay ka eedo madaxweyne ku-xigeen ay u ahayd biden siyaasadaasoo jamhuuriga ay ku eedeeyeen dimuqraadiga inay fiilgaroobeen ama ha noqoto dadka borderka dadka muhaajiriinta soo qulqulaya waddanka soo galaayo ama inflationka sixir bararka waddanka ka jiro inkastoo dhaqaalaha wanaagsan yaho markaad fiirisa laborka shaqada iyo wax dhan ay wanaagsan yihiin haddana laakiin waxaa jiro sixir barar ah ilaa cudurka covidka u dhacay la hadeertaan ama hoos aadaynin inta badan marka taas in lagu eedeeyo muhaajiriintoo kale lagu eedeeyo oo ayada dusha laga saaro siyaasadii biden waayo biden madaxweyne ku-xigeen ayuu ahayd dhaliilaha oo ka imaanayo maxaa la dhahaa xisbiga jamhuuriga iyo trump teamkiis waa sidaas ayadu maxay dhaliil u haysaa dabcan ayadu waxay u haysaa inuu yahay trump nin dembi lagu helay oo dembiile ah oo maxkamad ay dembi ku heshay waxay kale dhaliil u haysaa trump inuu doorashada haddii laga adkaado inuuna aqbalaynin oo tii horeba weli ilaa hadda u diidan yahay marka taas oo xisbigu ayagu ku eedeynayaan dimuqraadiga inuu yahay nin dimuqraadiyada khatar ku ah nafaantiisa oo dadkiina kala qaybinayo waxyaalahaasoo dhan waa dhaliil trump loo hayo trump laakiin wuxuu wataa nin da' yar oo madaxweyne ku-xigeen ah oo aada u yar laakiin maskaxdiisu ay aada u wanaagsan tahay oo laga yaaba inuu hadallada uu jeedinayo ama sida uu trump wax u jeediy ka duwan u jeediyo taasna fahanteeda laga yaaba in dad badan uu soo jiito ninkaas yar oo da-da yar inkastoo nin uu yahay nin articulate ah oo da-diisa iyo maskaxda saaran ay laba kale tahay marka harris waxaa laga rabaa qof saas oo kale inay madaxweyne ku-xigeen ka dhigato haddii loo magacaabo oo nominationka official loogu magacaabo markuu xisbiga iskugu imaado shirweynaha shirweynaha xisbiga oo yeelanayo sagaal iyo tobanka bish soo socota august waan gartay waxaad soo hadal qaaday madaxweyne ku-xigeen kamala harris dadka ay soo xulan karto yaa ugu magac weyn
ilaa hadeertaan shaashadaha idaacadaha waxay soo qabanayaan afar qof afar nin ninka jooga gobolka pennsylvania oo guddoomiyaha gobolka ka ah ninka north carolina jooga guddoomiyaha gobolka ka ah nin senator oo arizona kasoo jeedo iyo ninka gobolka guddoomiyaha ka ah kentucky marka afarta ninba waa afar nin oo aad talent u leh siyaasadana ku ah saafi oo ku wanaagsan marka lama yaqaano laakiin dad kalena inay imaadaan waa laga yaabaa hadba waxay ku xiran tahay kamala iyo dadka kamala harris iyo dadka la shaqaynayo sida ay ayaga u arkaan fikirkooda iyo siyaasadooda qofka ay soo dooranayan waa wax ayaga inay ka fikiraan datanna ay ku sameeyaan qofka markaas ay qaadanayaan laakiin afarta qof oon hadda sheego afar qof oo dadka soo jiidan karo tartankana si fiican haddii ay isla galaan kamaal haris la rajeynaya inay guulo weyn ka keenaan
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaanu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ayaa barnaamijkaasi amuuraha maraykanka nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatana dhadhaab qaar ka mida qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan xerada dhadhaab ee dalka kenya ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen go'aanka madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu kaga haray tartanka doorasho ee madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee dhacaysa bisha nofembar ee fooda nagu soo haysa qaxootiga dhadhaab ku nool ayaa aad waxay u xiiseeyaan wararka ku saabsan doorashooyinka maraykanka iyo sidoo kaleeto isbedelada siyaasadeed ee kasoo cusboonaada dalkan maraykanka maadaama uu yahay dalka ay ka heli karaan dib u dejin dad badan oo markaasi marka loo barbardhigo dalal badan oo reer galbeeda wariyaha v o eda cabdisalaan sales ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab qaxootiga oo taageerada ugu badan ee dibudejinta ka hela dowladda maraykanka ayaa wakhtiyo badan ku bixiya ka hadalka doorashooyinka ee khudbadaha ay jeediyaan siyaasiyiinta dalkaasi qaar ka mida qaxootiga ayaa ka waramaya siday u arkaan go-aanka madaxweyne baiden oo ku aadan inuu isaga haray loolankii ka dhanka ahaa donald trump oo dadaal badan ku bixinaya in mar kale loo doorto hogaanka dalkaasi magacayga waxaa la cali jaamac cumar axmed waa john baiden waan soo dhaweynaa doorashadu ka haraayo waan soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynaa boqolkiiba boqol aniga waxaan ahay xisbiga jamhuuriga sababtoo ah aan taageersanahay waxaan ku taageersanahaynaa shanta sano uu joogay trump joogay waddanka dhaqaalihiisa isbeddel weynaa ku dhacay aad u fiicnaa waddanka shaqa abuurisa ka jirtay xitaa xilligii bandemika uu jiray coronavirus dadka ayagoo guryahooda joogay ay wax heli jireen aniga qaas ahaan meesha faa'iidadan ku qaba waxay ahayd dadka eheladeeda meesha joogay ayaa dhaqaale fiican isii jiray siduu u imaaday madax baiden uu imaaday waddankii wax la'aanaaba ka jirtay dadkii dagaalada adduunka dhacaya saameysay oo dhaqaalo badan ku bixiyey marka waxaan rajaynayaa niyow in uu dib ugu soo laabto trump waddanka magacaygu waa maxamed cabdulaahi xasan oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley ku sugnaana muddo soddon sano ah rajaynayna in uu helo dib u dejin waddan saddexaad bacdamaa uu yahay maraykanka waddanka ugu weyn caalamka qaadana boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan aan dhaho qaxootiga dibudejin siiyo marka waxaan codsanaynaa in xisbiga dimuqraadiga uu bartii uu baiden ka sii waday shaqada ay ka sii wadaan annagu xisbigaasaannu indhaha ku haynaa telefishinada ka daawanaynaa afar iyo labaatan saac qaxootiga badankiis ayaa aaminsan in fursadaha dibudejinta ee rajada waa kumanaanka qaxootiga ay ka helaan xisbiga talada hayaa aadan nuur xasan oo ka walacsan go-aanka madaxweyne baiden ayaa aaminsan in xisbiga talada hayo ay muhiim u ahayd waayo aragnimada siyaasigan isagoo xusay in guusha xisbiga ay muhiim u tahay guud ahaan qaxootiga caalamka toban sano ka hor aan broseeskaa sugayne doorashadan haddaan macnaha shantii sano hadda u dambaysay markii uu madaxweynahan soo galay hadda waxaan filaynay doorashadan inuu soo galo jo beden inuu soo galo yaan filayni haddana waxaa la dhahay ninkii wuu is isili taasoo niijab cusub nagu noqotay shantii sano oo buufiska aan sugayne haddii hadda uu xisbigiisa uu hadda nin ka soo galo u wayn annaga jab bay nagu tahay qaxooti ahaanta dubudejinta rajaynaya annaga waxay noo tahay dubuldhac badan iyo khasaaro badan ay nagu tahay axmed maxamed nuunow oo ka mid ah aqoonyahanka qaxootiga ku barbaaray ayaa qaba in labada xisbiba ay markaan muhiim u tahay inay la yimaadaan isbeddel isagoo si gaara u xusay in donald trump uu la imaan doono siyaasad ka duwan hoggaankiisii hore doorashooyinkaasi aad bay annaga maaragtay muhiim noogu yihiin marka waana taageersanahay maanta inuu john baiden ku dhawaaqay inuu maarata xisbigiisa maadaama uu maaragtay hadda nin da u yahay oonan maaragtay wixii maamulkii uu maaragtay si fiican usii wadi waayey waana soo dhaweynaya xisbiga jamhuuriga markuu tribka hore uu donald trump maamulayay saameyn weyn buu nagu yeeshay hadduu isbeddel keenayo waa soo dhaweynaynaa marka jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba kii ku guulaysto waan soo dhaweynaynaa annagana waxaana ka rajaynaynaa in maaragtay dadkii ay dibudejinta ay siiyaan arrimihii socda in uu hor istaagin donald trump hadduu ku guulaysto xisbiga taa jamhuuriga naftigiisa ma inuu isbeddel la imaadan ayaan rajaynayna insha allah aragtida qaxootiga ee ku aadan isbeddelka ku yimid murashaxii xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo aadaya iyadoo weli xeryaha ay ku sugan yihiin kubnaan qaxooti ah oo saameyn ay ku reebtay go-aankii donald trump oo u tartamaya in mar kale loo doorto hogaaminta dalkaasi cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya
mahadsanid salas markanna aniga iyo adinkuba aan ka wada yaranasanno dhinaca wararka iyo warbixinada iyo waraysyada si aad maqlayseena haatanna waxaad ku soo dhowaataan codadka ah cabdi baadil iyo sidoo kaleeta saade cali iyo heeskii soo ujeedadeeni
codadkaasi macaan ee dananaya iyo heeska ajal ee fanaaniinta cabdibaadil iyo eebaha u naxariistay saade cali warsame ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafne nabadgelyo